galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington
waa talaado bisha juun ee sanadka ka waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitirban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee doorashada somalilan oo ka dhacay shalayto somalilan runtii somalilan waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya dee somalilan doorashooyinku kuma cusba toddoba doorasho horey soo gashay laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku si ay aadka uga qayb galeen gaar ahaan weliba bulshada degta sool iyo sanaag bari waxaa kaloon idin haynaa xubintii umuuraha maraykanka oo ku saabsan muranka ka taagan sharciyadda doorashada dalkan maraykanka in la xadido waxa loo yaqaano drive tru waxaweyn dadku markay baabuurta qaataane iyagoo kasoo degin baabuurka ay ku boodgareeyaan oo badan badanaaba madowga iyo latiinisku ay aada u isticmaalaan drivetrowgaas ayaa la xadidayaa waxaa kaloo la xadidayaa in goobihii furnaa afar iyo atanka saacadood ee laga codeynayay in inaan afar iyo atan saacadood laga dhigin qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhagaysan doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
wadamada xubnaha ka ah w h o ayaa ansixiyey qorshe lagu xoojinayo qodobada cahdiga ka jawaabidda xanuunada faafa ee caalamka dadka ka qaybgalaya kulanka w h o oo ah mid ay albaabadu u xiran yihiin ayaa u codeeyay isniintii qaraar lagu abuurayo golo gaar ah oo w h o ay yeelanayso nofembar taasoo looga gol leeyahay in heshiis ay ka gaaraan ama kulan weyne markaasi ka caawin doona dunida inay si wanaagsan ugu diyaar garowdo ugana jawaabto haddii dunida uu ka dilaaco xanuun la mida covid sagaaliyo toban xanuunka covid sagaaliyo toban ayaa waxa uu dunida ku dhacay boqol iyo toddobaatan milyan oo qof waxaana u dhintay dad ka badan saddex milyan iyo bar qof tan iyo markii ugu horreysay ee xanuunkan lagu arka shiinaha sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobanka agaasimaha hay-adda w h o tedros adomon gabreyesus ayaa u sheegay xubnaha ka qaybgalaya kulankaasi in la joogo wakhtigii la gaari lahaa heshiis ku aadan arrintan isagoo xusay in heshiiskaasi uu xoojin doono hay-adda w h o ee qaramada midoobay iyo ammaanka caafimaadka dunida guud ahaan waxaa kaloo intaasii raaciyay in wadaag la-aanta xogaha xanuunkan tiknolojiyadda iyo agabyadii kale ee muhimka u ahaa ka hortagga iyo la tacaalidda xanuunkani ay hoosta ka xariiqeen jawaabtii lugjiidka ahayd ee xanuunkan ay dunidu ka bixisay shirkadda j b s ee ugu weyn dunida ee iibisa hilibka ayaa lagu qasbay inay joojiso howlaheedii australia iyo waqooyiga america isniintii shalay shirkadan ayaa waxaa loo geystay weerar dhinaca internetka ah dhammaadkii toddobaadkii tegay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda ee ku sugan xafiiska weyn ay ku leedahay dalka brazil shirkadan ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso xalinta dhibaatadaasi shirkadda hilibka ee j b s oo ay maraykanku dhaqaale ahaan kabaan ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay inay tallaabo deg deg ah ka qaadi doonto ayna xalinayaan qalabkoodii la dhibaateeyey shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay in ay awood gelin doonto nidaamkoodii teknolojiyadda iyagoo adeegsan doono qubaro shirkado kale qaar ka mida dalabaadkii macaamiisha iyo shirkadaha hilibka ayaa laga yaabaa in uu dibudhac ku yimaado weerarkan dhinaca internetka aawiis sida lagu sheegay qoraalka shirkadda ma jiro cadeymo muujinaya in loo dusay xogihii dadka macaamiisha iyo shirkadihii yaryaraa ay la shaqeynaya shirkadan nin ku sugan bariga dalka shiinaha ayaa waxa uu qaaday xanuunkii ugu horeeyay ee xayawaan kasoo gudba una gudbo bani aadam ee h n n oo ah nuuc ka mid ah hargabka shimbiraha waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay ee xanuunkani uu usoo gudbo bani aadam adduunyada ninkan oo ah kow iyo afartan jir ayaa ku nool gobolka jiang su ee waqooyi galbeed gobolka shanghai bishii abriil sideed iyo labaatankeedii ayaa la dhigay cisbitaal xaaladiisa ayaana hadda soo wanaagsananaysa sida ay boggooda internetka ku sheegeen guddiga caafimaadka qaran ee dalkaasi ma jiro meel kamida dunida oo laga soo warinaya xanuunkan h n n oo ku dhacay bani-aadamka sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka dalkaasi wakaalada wararka ee a p ayaa soo warinaysa in qoraalkaasi sidoo kale ay ku sheegtay hay-addu in xanuunkani uu ahaa mid si aan ku talagal ahayn uga soo gudbay xayawaanka wasiirka difaaca israel ayaa isniintii shalay iska fogeeyey hadal uu sheegay taliyihiisa milatariga kadib markii ay israa'iil duqaysay marinka khaza dhismo dheer oo ku yaalay oo ahaa mid deegaan u ahaa wakaalada wararka ee a p iyo hay-ado kale oo warbaahineed wuxuuna sheegay hadalka taliyaha inuusan ahayn in si dhab ah loo qaato qoraal uu daabacay bogga wararka ee janal dhammaadkii toddobaadkan ayaa taliyaha milatariga lieutenant general cafiif kohabi waxa uu kasoo xigtay inuu yiri dhismahaasi waynu iska duminay wax yar oo shalayto ahna kama qabno qoraalkaasi wareed ayaa sheegay in maleeshiyaadka xamaas ee xukumo khaza ay u isticmaalayeen dhowr dabaq oo ka mida dhismahaasi oo lagu magacaabo jalaad tower weerar dhinaca tiknolojiyadda ah si ay u qalqalgeliyaan qalabka haga diyaaradaha cirka ee israa'iil bogwareedkan ayaa kasoo xigtay kohabi inuu u sheegay ila ajaanib ah in wariyaasha a p ay subax walba kula qaxweyn jireen maqaayad ku taala albaabka laga soo galo dhismaha qabiiro dhinaca tiknolojiyadda oo ka tirsan xamaas wakaalada wararka ee a p ayaa ku tilmaantay arrintaasi mid been abuur ah iyagoo xuseynaysan maqaayadba ku oolin dhismaha
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warkii dunidana la socodsiinaysay doorashadii ka dhacday somalilan ayaa ku dhacday si nabad ah sida ay sheegeen goobjoogayaasha doorashada waxaana la filayaa in heerka dadka u soo baxay ee codeeyey ay sarrayso waxaa socota tirinta codadka natiijada si rasmi ah waxaa la sheegay inay qaadan karto maalmo haddaba wararkii ugu dambeeyey ee tirinta codadka gaar ahaan gobolka owdal ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay waryaheenna magaalada boorama haashim sheekh cumar good xaalada guud ee doorashadii shalay ka dhacday guud ahaan gobolka awdal degmooyinkiisa maanta waxay ku sugan yihiin xarumihii degmooyinka oo lagu tirinaya goob walba codkeygii kaasaa markaa commishonkii iyo muraaqibiintii axsaabta wakiilka ka ah ay tiradii guud ee degmo walba ku saxaayeen murashaxiinta golaha deegaanka iyo kuwa golaha baarlamaanka intii ay kala heleen xisbi walba
bal waxaad waxayr ka hadashaa tirinta iyo see u socoto iyo halka lagu tirinayo iyo goobta lagu tirinayo dadka jooga
haddii aan ku kala sheego gobolka awdal oo kale afar degmo doorasho ayaa ka jira waa degmada saylac oo lagu tirin doono xarunta degmada ay tiradu ka socoto oo goobihii kale ee degmadu ay ka koobnayd guud ahaan laisugu keeni doono xaruntaasi degmada saylac iyo degmada lughaya oo yadna goobaheegii laisugu keeni doono xarunta magaalada lughaya oo halkaa yadna lagu tirin doono degmada baki oo yadna tiradiiba ka socoto goobaheegii oo laisugu keenayo xarunta degmada baki iyo boorame oo goobaheegii laisugu keeni doono sanaaduuqdeedii xarunta degmada oo ah degmada ugu ballaaran ee ay goobaha doorashadu ay leeyihiin oo ilaa laba boqol iyo saddex iyo toban goob doorasho oo sanduuq ay yaaleen taasoo galabtaa shanta la bilaabi doono sida ay sheegeen guddoonka commissionka ee gobolka awdal
awdal wax dadka iska diiwaan geliyey boqol iyo afartan iyo shan kun ayay ka badan yihiin marka miyaa la og yahay dadkaas inay wada codeeyeen iyo inta ka codaysay
lama oga ilaa hadda inta codaysay laakiin se saadaal la bixinayo oo la sheegayo waxa weeye dadku sidii ay isku diiwaangeliyeen ay kaalasha diiwaangelinta iyo codbixinta u qaateen uma sax ayaan baa la leeyahay waxaana la filayaa in codku intii isdiiwaangelisay ee qaadatay kaalasha codbixintu ay ka yaraadaan inta footaysay ee codka bixisay maalintii shalay ahayd waa garta waxaa jirtay ugu yaraan hal goob oo sanaadiiqda codbixinta shalay aan la keenin oo dadka ka codaynayeen aan waraysana qaarkood arrintaasi sidee ku dhammaatay arrintaasi shalay waxay ahayd cillad dhinaca farsamada oo ku timid goobtaa iyo goobo kale qaarkood ba ay ku timid cilladaasi waxay sheegeen madaxda commissionka ee gobolka ka shaqaynaysay in mid guud ahaan gobolada kale ee somaliland ay kala siman tahay ay tahay sida lagu xaliyey ee lagu gabagabeeyeyna laba arrimood baa kala jiray dad waxay haysteen waraaqo cadcad oo marka hore loo siiyey inuu qaadkoogii hore ka lumay kuwa kalena waxay ahayd in iyagoo haysta kaarkii codbixinta ay waayeen sanduuqoodii marka kuwii warqadaha cadcad haystay waxaa la go-aamiyey in ay codkoogii bixiyaan kuwii kalena sidii ayay codkoogii ku seegeen dareenka dadku waa sidee maalin kadib codbixinta doorashada see u arkaan codbixintu see u dhacday iyo fursadaha iyo maaragtay natiijada kasoo bixi karta
dareenka dadku waxa weeye horta qof walba ciddii uu taageerayay ee musharaxiisa ahayd ee uu foodka siiyey ayuu cid walba ku haysanaya oo uu leeyahay musharaxayga intaas oo cod weli haystaa goobaha la tiriyey nin walban markaa waraysigaa uu waraysanayo ciddii uu taageerada u ahaa ama uu codka siiyey ayay dadweynuhu inta badan hadal hayaanay ku sheekaysanaya laakiin waxa weeyaan marka codka rasmigaa la ogaan doonaa waa marka natiijada tirinta oo dadku ay dhamaato komishanka doorashooyinka kaasi waxa uu ahaa haashim sheekh cumar good oo u warramayey haaruun macruuf haddaba doorashadan maxay uga dhigan tahay somalilan maxaase fursado oy u abuureysaa su-aalahaas iyo kuwo kaleeta ayaa cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu weydiiyey doctor maxamed faarax oo ah madaxa akademiyadda nabadda iyo horumarka ee xarunteedu tahay magaalada hargeysa runtii somalilan waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya dee somalilan kuma doorashooyinku kuma cusba toddoba doorasho horey soo gashay laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku si ay aadka uga qayb galeen gaar ahaan weliba bulshada degta sool iyo sanaag bari iyo beesha caalamka oo iyagoo la tacaalaya wadamada geeska iyo dhibaatooyin ka jira inuu somalilan kusoo qulqulay oo aada u yimid oo daawanaya meel kamida geeska africa inay tahay meel duqmaraadiya doorashooyin xora laga qabanayo asxaab mucaarad iyo muxaafidan ay ku tartamayaan wax mushkilad ah oo ka jirtana runtii si nabadan ay ku dhacday wax mushkilada ay ka jirin marka somalilan arrintan arrintaa waxay u leedahay faa'iidooyinka waaweyn waxaa kaloo ay u leedahay doorashooyinkan iminka golayaasha deegaanka iyo wakiilada wakiilada waxaa dib loo dhigay sagaal jeer golaha deegaankana waxaa dib loo dhigay laba jeer marka mar labaad dadku waxay dee awood u heleen inay codkoodii kusoo saaraan ciddii ay doonayeen golayaal cusubna ay yimaadaan oo runtii waxqabad cusub iyo afkaar cusub iyo dadaal cusub la iman doona marka gudahana runtii wax weyn bay ugu tahay debadda iyo imageka somalilan dunidu ay ka arkaysana weliba wakti xaadirkan aynu ku jirno dee gobolku aynu ognahay xaaladda ka taagan waxay somalilan somalilan waxay sawir bay ka bixinaysaa aan wadamada kale geeska africa ku xeeran aanay maanta haysan marka wax weyn bay u tahay runtii sawir noocee ah ayay bixinayaan doorashooyinkaasi ka dhacay somalilan walaal maanta sawir ka duwan waxay bixinaysaa doorashadan dhacday shalay sawir ka duwan sawiradii hore ee doorashooyinkii ka horreeyey ay bixin jireen doorashooyinkii ka horreeyey waxay kusoo beegmi jireen wakti gobolkan geeska africa ay uu nabdoon yahay wadamada qaar ay doorashooyin ay isku diyaarinayaan somalilandna maadaama aan la aqoonsanayn aanay saaxadda siyaasada gobolka iyo ta africa iyo ta dunidaba aanay ka muuqan jirin maanta inagoo og waxyaabaha ka dhacaya wadamada geeska africa ee xagga amniga iyo dhinac kastaba leh sawir noocee ah ayay bixinaysaa doorashadii shalay ka dhacday somalilan somalilan waxay dad macnihii imageka ama sawirka dibadda laga arkaya ee somalilan bixinaysaa waxa weeyaan waxaanu nahay dal qumraadiya waxaanu nahay dal nabdoon waxaanu nahay dal qabsaday doorashooyin in ka badan toddoba jeer doorashooyinkaasi nabadgelya ay ku dhaceen asxaab kala afkaar asxaab mucaarad iyo muxaafid ay ku tartameen wax mushkiladna ay kasoo koorin aanay kasoo kordhin marka somaliland waa xaqiiq siyaasi ah oo jirta oo aan la dafari karin oo ay tahay in soddonkii sano wixii somaliland ay raadinaysay oo ah aqoonsi inay albaabo cusub oo hore uga xidhnaa ay maanta u furto dad aan hore ula macaamili jirin ay maanta la macaamilaan kuwii hore ula macaamili jirayna ay maaratay ay qaabkii ay ula macaamili jireen somalilan ay runtii ay wax ka bedelaan ama dib eegis ku sameeyaan marka albaabo badan oo xidhnaa iyo qaar badan oo cusub ay u furaysaaba arrintani way jeetaa dhowaan waxaad samayseen daraasaad ku aadan doorashooyinka somalilan marka maxaa idinkaga soo baxay daraasaadaasi daraasadan waxaanu runtii ugu dabaaldegaynay islamarkaana aan ku xusaynay labaatan guuradii kasoo wareegtay markii ugu horreysay qof iyo cod doorashadii ay ka dhacdo somalilan oo ahayd laba kun iyo ko koob iyo soddonkii may markii dastuurka loo cereeyey waxay daraasadu markaa iftiiminaysaa oo eegaysaa labaatankaa sano waxyaabihii somalilan ay doonaysay ee ay ku guulaysatay iyo waxyaabaha weli hortaagan ee caqabadaha ku ah ee ay tahay markaa ina xaliso maxay yihiin waxyaabaha lagu guulaystay labaatankii sano ee lasoo dhaafay maxayse yihiin waxyaabaha caqabada noqday ee lagu guulaysan waayey waxyaabaha runtii la odhan karayo waa lagu guulaystay oo runtii aad aada u muhiima waxaa weeyaan kow in dadka reer somalilan ay awood u yeeshaan in cidda matalaysa ee golayaasha qaranka u matalaysa in iyagu ay doortaan in laba in siyaasiyiinta tartamaysa iyo nidaamka iyo asxaabtuna ay aqbalaan in habka keliya ee awoodda qofku uu ku qaban karo madaxuu ku noqon karo ku qaban karo ama madaxweyneha ama xildhibaan ku noqon karayo inay tahay habka dimuqraadiga ah ee codaynta ah ee asxaabta badan waxaa kale ay somalilan ku guulaysatay in dhammaan doorashooyinkaasi ay noqdeen doorashooyin nabdoon oo aanu dhiig ku daadan oo sumcad iyo karaamo iyo sharafna somalilan usoo jiiday waxaa kale oo ay ku guulaysteen inay samayso somalilan dhaqan dadka oo dhani ay maanta aaminsan yihiin oo ah in awooddu awooddu siyaasadeed ay ugu dambeyn shacabka reer somalilan ay leeyihiin iyaguna ay yihiin marjaca loo noqonayo ee hogaamiyahooda keenaya kolbakay doonaan kii ay u garan waayaanna meesha markaa ka saaraya marka arrimahaas waa arrimihii lagu guulaystay arrimaha in hortaagan waxaa ka mid a kow sida nidaamka reeraha iyo nidaamka qabiiligu uu weli ugu xoogan yahay asxaabta asxaabtiina ay awood u weydeen ama xisbiyadiina ay awood u waayeen inay taa ka hortaga qodobka labaad ka qaybgal la-aanta ama siyaasadda ee xagga dumarka dadka qaar baa dhalida oo yidhaahda dumarku arrintan mashruuc weeyaan dabaddaa laga riixaya dad dabaddaa wada waa caynka maaha waa arrin masiiriya waa arrin somalilan u taalla waa arrin ay tahay in la xaliyo in dumarku ay golayaasha siyaasadda ka qayb galaan qodobka saddexaad ee muhiimka ah maaragtay aan soo jeedinay ee daraasaddu ka hadashay waxaa ka mid ahaa kharashka ku baxaya doorashooyinka oo iminka ah koob iyo labaatan milyan oo dollar oo ku kac oo qofkii codaynayeyba kharashku ku codaynayay wuxuu ahaa sagaal iyo toban dollar taasoo ah wadamo taasoo ka dhigaysa somalilan wadamada ugu kharashka badan xagga doorashooyinka maxaa laga baran karaa doorashooyinkii shalay somalilan ka dhacay dooda doorashadan somalilan wax badan baa laga baran karaa annagoo inta badan waxaanu idhahnaa dunidu waxay ka sheekaysaa oo inta badan aad iyo aad maaragtay dadka soomaalidana lagu tilmaamaa gaar ahaan marka laga hadlayo soomaaliya dadaan waxba qabsan karin oo caynkaas oo dagaalo iyo argagixise iyo barcabeed doorashadani dadka soomaali ee degan somalilan iyo dadka soomaaliya iyo kuwa jabuuti iyo kuwa kale etoobiya iyo kenyaba waxay tusaysaa inay jiraan dad soomaaliyeed oo ah reer somalilan oo ah dalka somalilanah oo iyagu iyagoo soomaaliya haddana waxaa wanaagsan sameeyey taasoo runtii soomaalida kalena ammaan iyo dhiirigelin iyo maaragtay ay u ah meel ay hiigsan karaan marka waxaan filayaa inay soomaalida kale ee ku hareereysan somalilanna ay wax badan kaga dayan doonaan nidaamkan furfuran ee asxaabta badan iyo dimuqraadiga waxaa kale cashar runtii u tahay in nidaamkan qoriisku dhiibka ah iyadoo la adeegsanayo habka codaynta qofka uu qofku xaq u yeesho inuu sanduuq intuu tago uu qofkii meesha joogay hadduu u garan waayo uu ka bedeli karayo in lagu wada qanco oo aanu buuq iyo qayla iyo sawaxan iyo mushkilaad ay ka dhicin oo inta badan doorashooyinka afrika ka dhaca qaar baa dee maaragtay militarigu meesha qabsadaan qaar baa lagu dagaalamaa qaar baa dhiig ku daataa meel aan dhiigna ku daadanayn nabadgelyana ay ku dhacayso runtii waa tan oo kale somalilan marka casharo badan baa gudahana laga baran karaa somalilanna gudaheeda ka baran kartaa dadka soomaalida somalilan ku xeeran ay ka baran karaan gobolkan ku nool lahayna wuu ka baran karaya marka halkan daraasaad badan iyo casharo badan baa yaala runtii kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed faarax oo ah madaxa akademiyadda nabadda iyo horumarka ee xarintoodu yahay magaalada hargeysa wuxuuna u waramayay waryahayaga cabdulqaadir maxamed mursal
soomaaliya waxaa sanad walba ka soo baxa jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda da'yar badan oo aqoon-yahan ah kuwaas oo marka ay ka soo baxaan waxbarashada ay soo wajahdo shaqola'aan daran dadka arrimaha dhaqaalaha soomaaliya ka faallooda ayaa waxay u arkaan in arrinkan ay sabab u tahay shaqola'aanta waddanka oo kasoo kabanaya colaado iyo dowladda oo aan haysan dhaqaalo shaqooyin badan lagu abuuro laakiin dhallinyarada ka soo baxay jaamacadaha ee aan haysan shaqada waxa ay niyadda kasii xumaynayaan kuwa hadda ku jira waxbarashada sare wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow ayaa waxa uu la kulmay faarax maxamuud cawaale oo ka baxay dhowr sano ka hor jaamacad ku taala bakistan waxa uuna weydiiyey dhibaatooyinka shaqola'aanta ee aqoon-yahanka dhallinyarada ah ee soomaaliya ay wajahayaan runtii fursadaha shaqo ay dhallinyarada ay helaan aaday u yar tahay taas oo sababayso macnaha macaheede wadanka oona dowladii aysan ku baahsanayn shaqooyinka oo shaqooyin iska kooban mataqaanaa shaqooyinka oo qaarkood qofka markuu shaqa dalbado asoo weliba qualify oo offer qualify ha lagu xiro wax loo recommendation iyo yaa ku yaqaani iyo mataqaanaa mataqaanaa sidaas wax lagu siiyo marka runtii dhalinyaradu waxyaalaha ay qabaan ee ugu daran macnaha waxaa weeye shaqa la-aanta iyo shaqooyinka oo yar
marka sanad kasta jaamacadaha ku yaala dalka iyo kuwa dibadda dhalinyaro fara badan ayaa kasoo baxda haddii xaalada dalka ee dhinaca shaqada sidaa idinla muuqato maxay tahay rajada dhalinyarada wax baranaysa markaad fiiriso
wallaahi dhalinyarada wax baranayso runtii maxay aheyday mostly of them markii aad la sheekaysidid qaarkood waxawaaye dismoraal waaye because qofkii markuu arko qof intaasoo sana laftigiisa waxbarasho ugu horeeyey amase mataqaana of qualify oo aqoon leh oo shaqa la-aan ah asigana waxbarashadii uu ku jiro wuxuu leeyahay walaahi hebel buu intaas ugu waxbartay shaqa mahaya hadda adiga maxaa ka baranaysaa xogay mataqaanaa muraal jab badanaa jiro wadankiina wax hadda oo shaqa abuur ah ma jiraan bartaamulkooda maamul goboleedyada xitaa nidaamkooda nidaam hadda daadiyaysan ma ahno shaqaala hadda laftirkooda shaqeeya ama wasaarada shaqeeya ama wax shaqaho maleh wadankii mataqaanaa amnigiisii oo boqolkiiba boqol ma ahayno ma baahsano oo shaqada qofka haddii uu meel kale shaqo u raadsan lahay amase wadanka maalgelin lagu sameyn lahay ama warshad iljir lahayn ayadana ma jirto shaqooyinkii marka waxay iska noqotay shaqooyin yaroo iska soo kooban oo dowladda oo loo shaqeeyo iyo shaqooyin yaroo hay-adaha ngo iyo wax noocaasa dhalinyarada qudhooda aqoon-yahanka waxaa lagu eedeeyaa ama lagu dhaliilaa haddii aan si kale u dhigo in aysan baran shaqooyinka dhinaca xirfada gacanta laga qabta ah oo ay keliya jecel yihiin inay bartaan maadooyinka ama cilmiga xafiisyada keliya looga shaqeeyo taas ma noqon lahayd dhaliil dhalintu ay leedahay oo is leedahay shaqa la-aanta inay dhacdo way sii badinaysaa mar haddii xirfado isku mid ah la baranayo xirfadii gacantaan la baran walaahi dabcan waa suurtagal laakiin dhalinyarada inta badan hadda shaqooyinka hadda xirfada way jiraan oo kaleeto maxay ahayd rag oo dhan oo waxyaala kaloo iskeelisa bartay gacanta looga shaqeeyo rag kaloo hadda waxaa jiro waxyaalihii hadda aysan ku shaqaynin oo wixii ay barteen aan ku shaqaynaa jiro hadda oo mataqaanaa for example ganacsi iska samaystay familigooda mataqaana ay sibood gareeyeen oo ganacsi iska furtay rag waxaa jiro mataqaanaa macnaha maxay ahayd samaystay wax loo mataqaanaa shirkado yaryar inta ay isku tageen wax isku darseen samaystay dad waxaa jiro dhanka beeraha u wareegay oo beeraha maalgashin ku sameeyey marka maxay ahayd qof kastaba macnaha inta badan dadka mataqaanaa maxay ahayd wixii barteen ku shaqeeya waaba yaryihiinba taas waayna waxaa suurtagelisay qofkii wuxuu bartay shaqadoodii haduusan hadduu waayey waxuu ku qasban yahay inuu mataqaanaa wixii kale uu ka shaqayn karo uu ka shaqeeyo tusaale oo kale soomaaliya dhulbeereedka aada u ballaaran yahay oo in beero la tabcadaa oo dhulkii dalag lagu beero waa u baahan yaha la yidhaahdaa haddana dhalinyarada ama aqoonyahanka da-da yar ee beeraha bartay way kooban yihiin dhaliil muuqanays maysan taas ahayn
wallaahi dabcan waa dhaliil muuqanaysa waaye dhalinyaraduna hadda mataqaanaa maxay ahayd hadda waxaan moodaa dad dhalinyarada beeraha aada u bartaan macnaha sanadahan dambo waxaan moodaa in ay dhanka beeraha aada ugu wareegeen runtiina laftirkooda beeraha laftirkooda wadanka waa dhul beerley ah beeraha qaarkood qaarkood waxaa mataqaanaa amni darro ayaanan mataqaanaa loo aadi karin qaar kalena waxaa mataqaanaa agabka beeraha wadanka ma yaalin qofka markuu beertaro inuu beerta laftirkeeda waxuu ubaahan maalgelin ubaahan agabay ubaahan tahay wax kastay ubaahan tahay ayada howl badan rabto wataa ugu dambeyntii dadka aqoonyahanka duniga iyagaa soo kordhiya wadankaasi samati bixintiisa iyo xirfadihii shaqooyinka lagu abuuri lahaa aqoonyahanka soomaalida ah ee dhalinyarada ah maxaa u diidan inay iyaga hal abuuraan waxyaabihii nolosha dadka lagu horumarin lahaa oo ay keliya shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo hay-adaha ku koobay miyaanay lahayn dhalinyarada hal abuur
wallaahi waa runtaa sax waye dhalinyaradu hal abuur waa leeyihiin oo hadda mataqaanaa waxyaalo badan ay hadda hal abuur ay sameeyeen maxay ahday constructiono gambaniya waxaa la sameeyey oo dhismo oo construction way abuureen mataqaanaa waxyaalo badan mataqaana ay sameeyeen laakiin muhiimadda waxaa waaye qofku hadduu eedii hayo amase uu mar kasta fikir hayo hal abuurka laftirkiisa wuxuu kaaga baahan yahay inay dhaqaalo financial support inay sheega labaad qofka financial support oo heleysid oo helin fikir kasta oo hayo wax oo hal abuur lagu samayn kara mara hal abuurka iyo dhaqaaluhu isla socdaan kaasi waxa uu ahaa faarax maxamuud cawaale oo ku sugan magaalada muqdisho waxa uu waramayey wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow
dadka reer kanada ayaa weli xayiraadii ay saaran tahay safarada dibadda oo maraykanku uu ku jiro dadkaasi oo soomaalidu ay qayb ka tahay ayaa niyad jab ka muujinaya xayiraadda dhanka socdaalka ee saaran kadib markii dhowaantan lasoo cusboonaysiiyo xayiraadaasi wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi xayiraado marar kala duwan lasoo rogay oo dhanka socdaalka ah ayaa sababay in dadka kanadiyanka ah laga mamnuuco safarada dibadda ah taasoo salka ku haysa xanuunka covid inkastoo dhowaan uun la mamnuucay safarada dibadda ah marka laga reebo kuwa lagama maarmaanka ah haddana socdaalka dhanka maraykanka ayaa xiran tan iyo bishii maaj ee sanadkii tegay ee ra-iisul wasaaraha dalkan kanada justin trudo ayaa isniintii shalay ahayd shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada ottawa ee caasimada dalka maruu ka hadlayay xayiraada socdaalka ee dhanka maraykanka tilmaamay in dad badan ay aada ugu baahan yihiin in la khafiifiyo socdaalka balse waxa uu xusay in taasi ay u samayn doonaan si taxadar leh iyagoo niyadda ku haya badqabka kanadiyanka ra-iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi waddada saxda ah ayaynu ku taagannahay laakiin go-aanadeennu waxay ku salaysnaan doonaan danaha dadka kanadiyanka ah ma ahan danaha dalalka kale waxaan dhammaanteen rabnaa ayuu yidhi in dib loo furo oo aan safarno oo aan booqanno saaxiibadeen balse ma rabno in mar kale haddana la xiro sababtoo ah waxaa jira in cudurka uu soo rogaal celinayo soomaalida dalkan ayaa aada ugu safra maraykanka gaar ahaan kuwa degan magaalooyinka xuduudala leh maraykanka cabdiraxiim maxamed yuusuf oo loo yaqaano cabdiraxiim eco wuxuu ka mid yahay soomaalida degan magaalada niagra falls ee gobolkan ontario wuxuu ka waramayaa saameynta uu ku yeeshay arrinkan culeyska maarata dadka soo wajahayo ku aadan arrimaha xirnaashaha xuduudda canada iyo united stateska khaasatan maaragtay magaalada niagra falls saa la socotid magaalada waa magaalo oo dalxiis ah inteeda badanna waxay ku tiirsanayd maaragtay dadka soo gudbaya maarata dhanka borderka new york eriyada iyo new jew kasoo kooba maarata soomaali ahaanteena waxaad dareemaysaa marka dhaqaalihii iyo socodkii wixii markaana isku wada xiran yihiin si guud maaragtay uu saameeyey dadka deegaanka si gaar ahana maaragtay soomaalida degan inkastoo inta badan iyaga ay ku noolaayeen hoteelada iyo maaragtay iyo maqaayadaha marka waxaan dhihi karaa culeys xoogan ay arrintaa iyada ah maaragtay dadka ay ka wada saaran tahay yaasiin abikar cali wuxuu ka mid yahay soomaalida degan magaaladan toronto ee si joogto ah u aadi jiray magaalooyin ka tirsan maraykanka wuxuu xusay in maadaama safarada dalalka kale ay ku dheer tahay in maraykanku uu ahaa halka keliya ee ay aadi jireen xuseen kolley sidaad la socoto tan iyo intii la xiray xuduudaha u dhexeeya dalka canada iyo maraykanka saameyn aad iyo aad u badan ayay ku yeelatay soomaalida iyo halkan canada deganayd ee u tallaabi jirtay dhinacaas iyo xuduudka maadaama dadka qaarkood ay ku leeyihiin ehelo iyo axsaab iyo saaxiibo badan ay ku leeyihiin waana meesha keliya maanta u sahlan dadka inay aadaan marka loo fiiriyo safarada yurub loo tagayo kale maadaama ay naga dheer tahay maraykanka waxay ahayd keliya meesha keliya noo sahlan oo aan tegi karno o aan mataqaanaa waktiyada fasaxa aan lasoo qaadan karno eheladii axsaabta halkaa ku nool laakiin sanad iyo bar ayay hadda ku dhowdahay in aysan dadka teegi karin culeys badan ayaa ka saaran oo maxaa la dhinacaas ku saabsan marka culeyska mid sahlan ma aha waana mid aada u weyn oo bulshada reer canada soomaali keliya maahe reer canada o dhan ay sugayseen xuduudaas lafuro si ay mataqaana u tallaabaan oo ay axsaabtooda iyo dadkay halkaasi ku leeyihin usoo fiiriyaan marka laga soo tago in dadka kanadiyanka ah ay aada ugu safraan maraykanka iyo inay ehel iyo asxaab badan ay ku leeyihiin haddana soomaalida qaar ayaa magaalooyinka xuduuda la leh kanada ee maraykanka u aadi jiray inay kasoo adeegtaan taasoo hadda meesha ka baxday sida uu ku waramayo cabdiraxiim eco saameyn adduunka dhan sida u saamaysay iyagana soomaalida maarata u saamaysay oo annaga da kuwa aan ka nahay oo maarata ehel iyo qaraabo aan ku leenahay buffalo oo maaragtay hoostata magaaladan new york inkastoo soomaalida naftooda ay maaragtay shoogin ahaan kooda xitaa uu ku xiranaa magaaladan maaragtay buffalo maxaa yeelay dhawaansho ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa toronto toronto waxaa nooga dhow markaa buffalo marka waxaad dhihi kartaa dadaab xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay maraykanka culeys xoogan ayaa maaragtay ummadda dhan wada dareemaysaa waana culeys jirana waay maaragtay cidna aan dafiri karin waana dareen xoogan oo maaragtay qof waliba leh goormee arrintaa iyada ay furi doontaa labada dowlad ee kanaada iyo maraykanka ayaa dhowaan cusbooneysiiyey xayiraadda ilaa kow iyo labaatanka bishan juun lama oga in markaas kadib la furi doono iyo in mar kale dib loo cusbooneysiin doono xayiraadda balse ra-iisul wasaaraha dalkan wuxuu tilmaamay inuusan marnaba ku degdegi doonin furitaanka inta uu ka hubinayo badqabka dadka kanadiyanka xuseen nuur xaaji v o a toronto
halkaaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban umuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
wadamada xubnaha ka ah w jo ayaa ansixiyey qorshe lagu xoojinayo qodobada cahdiga ka jawaabidda xanuunada faafa ee caalamka dadka ka qaybgalaya kulanka w h o oo ah mid ay albaabadu u xiran yihiin ayaa u codeeyay isniintii qaraar lagu abuurayo golo gaar ah oo w h o ay yeelanayso nofembar taasoo looga gol leeyahay in heshiis ay ka gaaraan ama kulan weyne markaasi ka caawin doona dunida inay si wanaagsan ugu diyaar garowdo ugana jawaabto haddii dunida uu ka dilaaco xanuun lamida covid sagaaliyo toban xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa waxa uu dunida ku dhacay boqol iyo toddobaatan milyan oo qof waxaana u dhintay dad ka badan saddex milyan iyo bar qof tan iyo markii ugu horreysay ee xanuunkan lagu arka shiinaha sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobanka agaasimaha hay-adda w h o tedros adoman gabreyesus ayaa u sheegay xubnaha ka qaybgalaya kulankaasi in la joogo wakhtigii la gaari lahaa heshiis ku aadan arrintan isagoo xuseyn heshiiskaasi uu xoojin doono hay-adda w h o ee qaramada midoobay iyo ammaanka caafimaadka dunida guud ahaan waxaa kaleoo intaasii raaciyay in wadaag la-aanta xogaha xanuunkan tiknolojiyadda iyo agabyadii kale ee muhimka u ahaa ka hortaga iyo la tacaalidda xanuunkani ay hoosta ka xariiqeen jawaabtii lugjiidka ahayd ee xanuunkan ay dunidu ka bixisay shirkadda j b s ee ugu weyn dunida ee iibisa hilibka ayaa lagu qasbay inay joojiso howlaheedii australia iyo waqooyiga america isniintii shalay shirkadan ayaa waxaa loo geystay weerar dhinaca internetka ah dhammaadkii toddobaadkii tegay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda ee ku sugan xafiiska weyn ay ku leedahay dalka brazil shirkadan ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso xalinta dhibaatadaasi shirkadda hilibka ee j b s oo ay maraykanku dhaqaale ahaan kabaan ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay inay tallaabo deg deg ah ka qaadi doonto ayna xalinayaan qalabkoodii la dhibaateeyey shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay in ay awood gelin doonto nidaamkoodii teknolojiyadda iyagoo adeegsan doono qubaro shirkado kale qaar ka mida dalabaadkii macaamiisha iyo shirkadaha hilibka ayaa laga yaabaa in uu dibudhac ku yimaado weerarkan dhinaca internetka aawiis sida lagu sheegay qoraalka shirkadda ma jiro cadeymo muujinaya in loo disay xogihii dadka macaamiisha iyo shirkadihii yaryaraa ee la shaqaynaya shirkadan nin ku sugan bariga dalka shiinaha ayaa waxa uu qaaday xanuunkii ugu horeeyay ee xayawaan kasoo gudba una gudba bani aadam ee h n t oo ah nuuc ka mid ah hargabka shimbiraha waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay ee xanuunkani uu soo gudbo bani aadam adduunyada ninkan oo ah kow iyo afartan jir ayaa ku nool gobolka jiangsu ee waqooyi galbeed gobolka shangai bishii abriil sideed iyo labaatankeedii ayaa la dhigay cisbitaal xaaladiisa ayaana hadda soo wanaagsanaanaysa sida ay boggooda internetka ku sheegeen guddiga caafimaadka qaran ee dalkaasi ma jiro meel kamida dunida oo laga soo warinaya xanuunkan h n t oo ku dhacay bani aadamka sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka dalkaasi wakaalada wararka ee a p ayaa soo warinaysa in qoraalkaasi sidoo kale ay ku sheegtay hay-addu in xanuunkani uu ahaa mid si aan ku talagal ahayn uga soo gudbay xayawaanka wasiirka difaaca israa'il ayaa isniintii shalay iska fogeeyey hadal uu sheegay taliyihiisa milatariga kadib markii ay israa'il duqaysay marinka khaza dhismo dheer oo ku yaalay oo ahaa mid deegaan u ahaa wakaalada wararka ee a p iyo hay-ado kale oo warbaahineed wuxuuna sheegay hadalka taliyaha inuusan ahayn in si dhab ah loo qaato qoraal uu daabacay bogga wararka ee janal tualif dhammaadkii toddobaadkan ayaa taliyaha milatariga lieutenant general cafiif kohabi waxa uu kasoo xigtay inuu yiri dhismahaasi waynu iska duminay wax yar oo shalayto ahna kama qabno qoraalkaasi wareed ayaa sheegay in maleeshiyaadka xamaas ee xukumo khaza ay u isticmaalayeen dhowr dabaq oo ka mida dhismahaasi oo lagu magacaabo jalaad tower weerar dhinaca tiknolojiyadda ah si ay u qalqalgeliyaan qalabka haga diyaaradaha cirka ee israa'iil bogwareedkan ayaa kasoo xigtay kohabi in uu u sheegay ila ajaanib ah in wariyaasha a b ay subax walba kula qaxweyn jireen maqaayad ku taala albaabka laga soo gala dhismaha qabiiro dhinaca tiknolojiyadda oo ka tirsan xamaas wakaaladda wararka a b ayaa ku tilmaantay arrintaasi mid been abuur ah iyagoo xuseynaysan maqaayadba ku oolin dhismaha
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xubnaha xisbiga jamhuuriga ee baarlamaanka gobolka texas ee koonfurta maraykanka ayaa waday meelmarinta sharciyo xadidaya codbixinta doorashooyinka kala duwan ee maraykanka haddaba sida xubnaha jamhuuriga ee baarlamaanka gobolkaasi wax u doonayey ayaa waxaa sharxaya injineer cabdi aaye oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan magaalada dallas ee gobolka texas walaal maxamed waad mahadsan tahay sharciga xeerkaa sharciga ee gobolkan texas wuxuu daaran yahay amba wuxuu xambaarsan yahay qodobadan soo socda in la xadido waxa loo yaqaano drive tru waxaweyn dadku markay baabuurta qaataane iyagoo kasoo degin baabuurka ay ku voodgareeyaan oo badan badanaaba madowga iyo latiinisku ay aada u isticmaalaan drive trugaas ayaa ayaa la xadidayaa waxaa kaloo la xadidayaa in goobihii furnaa afar iyo atanka saacadood ee laga codeynayay in inaan afar iyo atan saacadood laga dhigin badanaaba dadka aan waktiga shaqada maaha ayaa badanaa ka codeeya watiga waktiyadaas oo kale waxay kale soo xadideen maalmaha xadda ah oo badanaaba dadka madowga ay tagaan jerjiska oo halkaa drive laga sameeyo inaan la voodgarayn kooda wixii ka horeeya macnuu waxa weeyaan in lasoo yareeyo dadka voodgareeya maalinta xadda ah waxay soo yareeyeen goobihii laga codeynayey nambaradoodii ooy kusoo ururiyeen meelo goobo gooniyu kusoo ururiyeen waxaa xeerkaasuu sheegayaa in in dadweyne aan ahayn dadkii ilaalinayay votinka amba electionka laakiin ah dad iska magareysa madaniya dad iska caadiya inay ilaaliyaan votka oo badanaa ka ilaaliyaan de dadkii amba ajaanibka amba illegalka dadka u yaqaanaan waxay xadideen in lagu diro mails badanaaba pre-electionka intaan electionka la gaarin dhowr iyo toban cisho ayaa la voodgareeyaa ka hor badanaaba dadku waxaa ku jiraan mails bay ku jiraan mailskaasi soo buuxiyaan kabacdina loo diraa meesha electionka taasna way xadideen marka xadidooyinkaa badan oo ujeedadoodu ay tahay sidii lagu xakameyn lahaa dadka minoritigu inay voodgareeyaan ayaa ayaa xeerkaa ku jira lasoo xeerkaasna waxaa wataa waa xisbiga jamhuuriga ee republicanka texas ma aha gobolka keliya ee hawshan ku dhaqaaqay waxaana jira gobollo iyagu durboobo sharciyo codbixinta xadidaya meel mariyey sida uu sharxaya cabdiraxmaan takhalo arrimaha maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka minnesota gobolada ay kala meermayo shuruucda lagu xadidayo codka waxaa ka mid ah gobolada georgia florida wisconsin guud ahaan gobolada hawshaas ka socoto ilaa iyo sideed toban gobol yaa yaa iyay si toosa uga socotaa gobollo kalena waa soo socdaan baa laleeyahy waan gartay marka waxay kulligood ka shidaal qaadanayaan doodii madaxweynihii hore maraykanka donald trump ee odhanaysay in laga xaday codadkii dadka dadaalkan hadda socda haa waxay ka waxay ka waxay ka shidaal qaadanayaan doodaas madaxweynuhu uu qabay uu lahaa codka waa laga xaday laakiin de way waa waxaa waxaa waxaa dib loo raaci karaa doorashadii obama oo iyada lafteedu arrintan oo kale ay sabab xisbigan jamhuurigu uu isku dayayo inuu meel mariyo shuruucda lagu xadidayo inay dadku codeeyaan haddii aynu dib ugu noqonno baarlamaanka gobolka texas xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa si aana u meel marin sharcigaas uu jamhuurigu waday iyagu ka baxay goobtii doodu ka socotay waa kan mar kale injineer cabdi aaye oo arrintaasi sharxaya walaal doodii xalay toole ee koongareska gobolka texas oo ahaa kongareskii lagu soo gabagabeynayey markaa kongareskii sanadan oo axadnimadii markaa ka socotay gurigooga guriga howska ayaa wuxuu dhammaanayey labayo tobanka habeennimo marka laba saacadood ka hor ayaa xisbiga dimuqraadigu ay markaa ku heshiiyeen inay uga baxaan doodii meesha ka socotay si ayna u ansixin xeerkaas markii dimuqraadigu ay ka baxeen waxaa loo baahan yahay xeerkaasi inuu ansaxmo boqol qof oo koorami markaa inay meesha joogaan ka bixitaankii markaa xisbiga dimuqraadigu uu ka baxay ayaa waxay ku khasabtay in xeerkaasi uu baasi waayo taasaana kaliftay in maanta uu xeerkaasi uu noqon waayo xeer lagu dhaqmo ama gobanarku saangarayn lahaa saasaana markaa taasi ay u baaqatay maanta maxay haddaba jamhuurigu samayn karaan si toodu ay u meel marto maxaase dimuqraadiyiinta gobolka texas la gudboon si ay tallaabadan u horjoogsadaan xisbiga jamhuuriga ama republicanka iyo gobanarka texas ayaa waxay doonayaan inay isku dayaan inay sameeyaan kulan aan caadi ahayn congresska furaan waxaa la idhaahaa special session ba af ingiriiska lagu idhaahaa taasoo intaan sanadu ayna dhammaan ay doonayeen inay ku lafurgaan ama ku falanqeeyaan xeerkan lasoo dhaafay badanaana haddii taasi ay dhacdo oo xeerkaasi uu baaso dan dimuqraadiga waxaa la gudboon inay maxkamadaha ka ashkateeyaan oo markaa maxkamaduhu ay yidhaahaan xeerkaasi sax maaha ama taabagal noqon maayo ama wuxuu ku xadgudbayaa dadweynaha minoritiga ama laga tirada badan yahay xuquuqdoodii iyo iyagoo la kaashadaa dowladda dhexe kongareska iyo madaxweynaha si shuruuc halkaas looga soo saaro markaynu gobolka texas ka nimaadno sida ayaa xadidaadan codbixinta lagu samaynayo ee gobollo dhowra laga hirgeliyey ee xisbiga dimuqraadiga ee federaaliga u saamayn kartaa mar kale cabdiraxmaan takhalo ku sugan gobolka minnesota wa waxaa cad xisbiga dimuqraadiga waxaa codbixiyaashiisa salow ah dadyooga laga tiri badan yahay hadday yihiin dadka madowga ee maraykanka u dhashay hadday yihiin dadka soo golootiga ah ee jinsiyadda maraykanka maksanba qaatay marka maadaama shuruucdan la meelmariyey ay iyaga si gaara u taabanayso waxay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelanaysaa xisbiga dimuqraadiga ah iyo himiladiisa ah inuu dalka ka taliyo hadday heer federaal tahay iyo hadday heer heer state tahayba u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda madaniga ee dalka maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan hadda uu jamhuurigu wadaa ay boogo hore oo dalkani soo maray damqayso
taariikhda maraykanku xadidda codeyntu waa wax la ayni ah dalka maraykanka intuu jiro wey maraykanku markii uu bilowday waxaa cod ka bixin karay oo keliya ah nin cadaan ah oo haysta hanti xataa kuma jira ninka cadaanka ah hantida haysan muddo yar kadib waxaa la meel mariyey in nin kasta oo cadaan ah oo cod bixin karo dhowr boqol oo sano kadib adigu dagaalkii sokeeya maraykanka waxaa la meel mariyey ninka madow inuu cod bixin karo qarnigii labaatanaad bilowgiisiina waxaa la meelmariyey dumarku inay cod ka bixin karaan hase ahaatee waxaa jirtay wax u dhexeeya oo lagu magacdaray jim crow era oo waktigaa laga soo noqday dagaalkii sokeeye shuruuc la meelmariyey oo dadka madowga ah waxtar u lahaa ka daba tegayay oo wiiqay kaasaa marka wuxuu dhaliyey in maalmarintii qofka madowga codkiisii xaqii la siiyey caqabado badan la hordhigo oo sharcigaasu gobolada weliba khaasatan gobolada koonfurta maraykanka dhacaa ay malmariyeen kuwaasoo ku khasbeeyay qofka madow hadduu cod bixinayo in uu galo imtixaan aan ku dadka kale laga doonin oo gaar ah inay bixiyaan canshuur codeynta keliya khaas oo ah maaha canshuurtii kale dowladda la siinayay waxyaaba noocaasa xisaab adag oo ayna ka bixi karaynin in la hordhigo taas waxay soo socotay ilaa iyo kun sagaal boqol lixdan iyo shantii markii la meelmariyey shuruucdii loogu magacdaray civil voting rights act madaxweynihii lyndon johnson markaas uu seexay kaasoo meesha ka saarayay caqabadahaas gaarka ah marka lixdan iyo shantii laga bilaabo ilaa iyo doorashadii madaxweyne obama shuruucdaasu waa waa laisku dayey in in in in la docdoceeyo laakiin way way way way way soo najaxday doorashadii obama wixii laga bilaabay baa haddaba howlahan ay soo cusboonaadeen haddana waxaa tii ay sii kala sii kala qaadatay trump markii meesha laga laga laga saaray oo ufaandaxooday in in la gacan bidixeeyey oo doorashadu xabaro ku dhacday taasoo aan wax caddayn ah meella looga helin
dhegaystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynkon maanta kaga hadalnay baarlamaanada gobollo dhowra oo hirgeliya sharciyo xadidaya codbixinta dadka maraykanka ah kuwaasoo loo arko in saamayn xun ay ku yeelanayaan dadka laga tirada badan yahay intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaysan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
amuurahaasi maraykanka maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka dhowaan la bilaabayo dalka soomaaliya ma waxaa lagu gelayaa nidaamka for point fiveka mase waa nidaam u baahan in dadka soomaaliyeed wixii u qalma in ay ka qayb galaan dowladda soo socota maxayse tahay habka looga gudbi karaa nidaamka for point fiveka oo ay dad badani cadaalad darra ka tabanayaan marka la eego qaar badan oo bulshada soomaaliyeedna ay ku bulaaleen oo aysan marnaba ka hari doonin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya dr fu'aad axmed xuseen oo ah nin ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga iyo suud colaad oo arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha isaguna ka faallooda oo ku nool waddanka maraykanka balse haatan jooga nairobi waxaan ku bilaabayaa suud colaad
wariye yaasiin ciise wardheere iyo ma garanaysaa bahda v o aad ayaa u mahadsantihiin maanta doodan gaabana nagu martiqaadeen anigii walaalkayga doctor fu'aad aad baan ugu faraxsanay inaan soo booqday haddii su-aasha aan ku socdo oo ahayd soomaaliya qaabkee iyo noocee loo geli doonaa doorashada sanadkan waqti aad u adag bay joogtaa soomaaliya meel waxay taagan tahay aan laga noqon karin oo haddii la noqdana ma garanaysaa waddankii uu dib ugu laabanayo dhibaato cusub haddii hor la aadana in xal iyo aad looga taxadaro u baahan waana waqti aad u adag oo dee qof walbuu isha ku haaya hadday noqoto caalamka soomaaliya daneeyo iyo ummadda soomaaliyeed haddii aad tiri ma baa lagu gelayaa mise nidaam soomaaliya oo dhan ka qaybgelinayo horta ka hal umbaa loo arkay oo soomaali markii si lagu mideeyo la waayey umbaa la yidhi bal qabiilkii aan u marno cidcid aan u kala saarno maybe de in ma garanaysaa markaas dadkay keenayey ay kala haayeen dan hoose laakiin waa un nala meriyo qabiilkii saasuu nagu soo galay adigoo wariye rog cadaana saa sheegtay dadna way ku bulaaleen dadna way ku dulman yihiin laakiin maanta asaga umbaa na hor yaallo oo aan doorasho ku aadi doonaa wax kale oo aan hayna ma jiro dr fuaad axmed xuseen yasinow bahda v o a iyo ka qaybgalahaba iyo dhegeystayaashaba inta waa salaamaya marka koowaad marka labaad waxaan leeyahay maantay doorashadii waa la jiheeyey isagoo madaxweynaha u idmada ra-iisul wasaare roble sidaasoo ay tahay waa weli waxaa moodaa in kii in lagu geli doono laakiin ka shay aniga waxaan odran lahaa shay wanaagsan ma aha labadii xukuumad oo iska dambeeyey xukuumadda maanta jirta tii ku horreyday iyo tanba labadaba waxay ahayd mandeet ah in ay weliba tan dambe oo hadda oo joogta in one man one vote in la gaaray ahayd laakiin waxa waaye gaabis jira awgeed iyo arrimo farsamo ayaa looga loo loo gaari waayey marka shaygaas la yidhaahdo ka waa wax labaatankii sano iyo xoogaagii ugu dambeeyey soomaaliya jaha wareeriyey shay wanaagsanna ma aha haddii marka xukuumadahan dambe ay gaabiyeen shirkii hadda ugu dambeeyey oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalk dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ay saxiixeen wuxuu ahaa in looga gudbo systemka la yidhaahdo ka xukuumadda hadda lasoo dhisi doono labada bilood kadib in rodmap ayay keeneen qariirad looga gudbi doono systemkan qariban oo soomaaliya kala irdheeyey oo qabaa'iladii iska hor keenay marka waxaan leeyahay alla idankiis inay miro dhali doonto sebtember ilaa agagaarkaasa loo qorsheeyey marka allana waxaan ka baryaynaa in uu kii taabagala noqdo heshiiskaas
suud colaad ee dad badan oo soomaaliyeed ayaa waxa ay weli ka walaacsan yihiin sida doctor fu'aad uu sheegayo ka wakti yar miyaan looga gudbi karin habaa lagu gala haddee
ka horta in laga gudbo way adkaan doontaa because maalinba waxbaa baranaysaa mogtahay dadkii soomaaliyeed kan hadda dad waxay u arkeen inay wax ku heleen dad waxay u arkeen inay ku dulman yihiin dad ayagaba marka hore dulmanaa oo minority ahaa oo la dhihi jiro waa laga tiri badan yahay ani ma aaminsan soomali inay kala tala badan tahay ma aaminsan inay kala sarrayso laakiin qabiilkii four point five kii baa dadku wuxuu yihi qaarna rubcaatiin qaarna nuskiilaatiin qaarna kiilaatiin dad baaba waxay kuleeyihiinba annaga dad la yaso dad la dhibo dad waxba la siina ahayn four point five baaba noogu horreeyey kursi aan fariisanaba kuwaasay u qancinaysaa marka wixii complicated baa laga dhigay wixii waxaa laga dhigay wax isku xirxiran oo cid furfuri karta jirin haddii in la furfuro loo baahdana waxay u baahan tahay soomaali aqoon-yahankeedii culimaadudiinkeedii siyaasiyiinteedii dhallinyaradeedii ma garanaysaa inay fadhiistaan oo la dhaho war waxaan qabiil iyo qabiil ku dulman iyo qabiil waan ku qanacsana dhahayo waan ku baaba'sannahay sideen oga gudubnaa laakiin maanta la joogo iyo wakhti dambe iyo madaxweynaha soo socdaba aniga uma jeedo in laga gudbi karo because runtii in laysku sheegaa fiican waxaa la dhahay realitiga iyo waxa meesha yaallo in laysku sheego waa mogtahay four point five-ka hadda waan ku wada jirnaa oo waa lagu qaabaysan yahay from rais xuseen rais kamboni four point five baa wax lagu qaybiyaa so waa in dowladda soo socota hadday dhacdo horta dowladdan inay doorasho dhacdo waa arag doorasho wix laga mara waa aragtay oo dhibka qabiiladii si loo kala furfuro la garan weeyey inay doorasho dhici weyey sideed bilood laisku khataarnaa hadda siduu walaalkii fu-aad sheegay maadaama la yiri ra-iisul wasaarihii qarankaa la wareegay oo howsha wadayo inuu meel kale ku wada ma jirta halka waduu haysto waa four point five four point five markuu ku wado aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo generationka hadda soo baxaya jiilkan cusub ee magaranaysa aqoonta leh inay la imaadaan caqligii oo caqliga ilaah lagu maneystay ee dhahaan hawkan wii intay ka aadaynaa halkan saas ay wax oga baxaan laakiin hadda dadkii keenay oo generationka hadda qaarkood dhammaanayaan inta badan way dhinteen dadkii imbakaas shirkii four point five lagu keenay cartii ka qayb galeen inta badan way dhinteen jiil cusuba soo baxay jiilkaasee u taallaa marka ilaa adduunka jiil walba jiiluu badbaadiyaa jiilkaasa four point five kan dadkii xaq bay u arkayeen waxay u arkayeen wax oo meel lagu gaari karo oo dowladnimaba kusoo gaarnay in la isdoorto dowladda ugu dambeysa hadda madaxweyne lagu doortay muqdisho soo in bal aan caqli la keeno four point five kan waa kusoo meel gaarnay haba xumaadee ilaa soomaaliya maamaadee waxaa la dowlad xumo dowlad ay dhaamtaa sooma four point five kan waaba kusoo gaarnaba ha lagu dulmanaadaba sidee uga gudubnaa waa annaga caqli noo yaala soomaali aniga waxaan u arkaa four point five haddii markii hore xal la mooday inuu ahaa xal xal baadil ku dambeeyey marka waxaan odran karaa in laga gudbo four point five kaas sidaan hore u sheegayba dowladihii hore iyo xukuumadda maanta joogta inta waa taabagelin waayeen arrimo jira awgeed haddana maanta waxaan leeyahay systemkan waa system dulmi ku salaysan maxaa yeelay meel kastoo hadda waxaa afartii sawir soo soo taagto heshiis saxiixa isaga waxaa moodaa inay dad howl dhinac ka raran inay tahay ayadoo aa moodo qabaa'ilada qaar ama qabaa'ilada waaweyn ayagoo inay ku dulman yihiin qaarkood oo miiska ay ka maqan yihiin heshiisyadii hadda ugu dambeeyey waxaa moodaa in la yiraahdo marka qaar dadka durahaya oo sida dhaliisha dhaliisha xaqa ku salaysan ay markay dhaliilahayaan waxaa moodaa in laleeyahay qabaa'ilada qaaraa maqan qabaa'iladii qaar masiirkooda aaway sida hadda qabaa'ilada ay ugu badan yihiin dadka kasoo jeeda waqooyi oo kale shirkii hadda ugu dambeeyey oo ka dhacay muqdisho oo injineer roble uu ra-iisul wasaaraha uu daadihinayey asagoo madaxweynaha u idmaday aaway qoysaska qaar aaway matalaadoodii aaway meeshii masiirkooda looga talinhayay miyay fadhiyeen marka waxaan oran karaa systemkan four point five-ka shay wanaagsan ma aha lamana oran karo soomaalida asagii yaab sii kala fadilahay marka meesha maanta waxaa loo baahan yahay in loo laabto dib u heshiisiin soomaaliyeed kadib markii dib u heshiin soomaaliyeed dastuurkii in la dhammaystiro dastuurkii markii la dhammaystira kadibna la aado sidii looga shaqayn lahaa bulshada lagu midayn lahaa oo nin kastaba uu codkiisa uu ku ciilbixi lahaa waxaa midayn kara oo keliya in loo celiyo awoodda shacabka oo qof kastaba uu codkiisa lasoo shirtago uu doorto matalaadiisa yaa siyaasadda ku matalaya qof kasta ayaa matali kara ma aha shayga xalka ama wanaaga ama bili-aadanimada ama islaamnimada ku jirto ma aha inuu ku matalo nin qabiilkaaga laakiin waxay tahay in uu ku matalo qofkii u wajahayn kara qaranka dadnimada diinta wadada saxda ninkii ku hogaamin kara ayaa la rabaa inuu ku matalo ugu dambayntii suud colaad waad arkaysaa labadiinu ma kala fogadin marka la eego in four point fiveka uu cillad yahay balse qaab kale looga gudbi karo adoo soo koobaya maxaad xalka u aragtaa
qaabka looga gudbi karo horta suu sheegay walaalkayga four point five waa system oo dad la imaadeen siyaasiyiin inay rabeen meel ku gaaraan markaasaa la imaaday adduunkan waxaa ka jiro in legasi laga tago hebel wakhtigaasuu soomaaliya xil u hayn jiray legasigaasu ka taga ama waxaasaa lagu xasuustaa waxaa u baahannahay hogaamiyihii waxan waa lagu soo gudbay dad baa legasi u tahay oo waa lagu soo caanamaalay waxaan u baahannahay hogaamiyihii intuu magaranaysa soomaaliya imaado dhihi lahaa war anigaa xalkii looga gudbi lahaa four point five keena saa sheegtay qabiilka gabadhii maxay tiri aqoon-yahanada ahayd maalinkii doorashadu soo dhammaato oo aad gurigaaga imaado waxay tiri qabiilkaaga cunto kuuma keenaye haddii aad hogaamiye fiican dooratay baad helaysaa noolal iyo cunto iyo highway iyo iskuullo waa marka isku meelaa imaanaynaa qabiilka dad qof ajendar wato oo meel ku gaaraya meel ku tegay qabiilka ma garanaysa hanka qabiil ha dhaafo waa maqlaysay iyona abwaaniinta soomaaliyad daayeen so waxaa halka uu yahay in soomaalida ay isku imaado ayna aaminaan qabiilkan laga dhaadhiciyey in wax lagu helo inaan wax lagu helin ee dowladnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda lagu gaaro qofka soomaaliyeed in xaqiisa la siiyo soomaaliya oo dhanna xaqeeda ay ku hesho ayadoo soomaali dhan dib heshiisiinsaa sheegtay ay gashay oo ay midaysan tahay qabiilkaana waa lagu soo gudbaye ilaa weligiis laguma khataarnaan karee xal aan naga la imaana xalkane kulligeena soomaaliyu noo yaallaa aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen doctor fu'aad axmed xuseen oo ah nin ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga iyo suud colaad oo arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha isaguna u ololeeya barnaamijka dooda gaaban intaa ayuu ku dheeyahay labaduba waxay joogaan magaalada nairobi intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii la raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere haatanna dhegaystayaal nala dhegaysta heeskan dabacsan
idaacaddii galabnimo waa naga intaa waa cabdulqaadir maxamed mursal iyo sahre cabdi axmed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo